halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah shanta bisha nofembar sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
mar walba xisbiga dimuqraadigu aqalka hoose inuusanba u baahnayn tira jamhuuriyana ee uu sidiisa ku ansixin karo in madaxweynaha lagaga xayuubiya talada ayagoo aan hal qof oo jamhuuriya helin arrintu waxay dimuqraadigu ka wataan waa arrin siyaasadeed waxay ula jeedaan inay inay jiheeyaan in ra'yiga dadweynaha
kaasi wuxuu ahaa faysal deri oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga oo ka warramaya baaritaanka maamuuska xayuubinta madaxweyne trump
sidoo kale waxaad idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan wafdi ka socda maamulka deegaanka soomaalida etoobiya oo kulamo la leh mas-uuliyiinta somalilan
dad iyagu ka barakacay fatahaadda beledweyne oo gaaray deegaanka jawiil iyo qodobo kalena waan idiin haynaa marka hore isku soo dhowaada warkii dunida
iiraan ayaa xustay sanad guuradii afartanaad ee kasoo wareegatay qabsashadii safaaraddii maraykanka ee dahraan iyadoo ku dhawaaqday in ay dardar gelinayso barnaamijkeeda nukliyeerka sarkaal maraykana ayaa laga soo xigtay in ku dhawaaqista iiraan ay tahay iskuday ay uga gol leedahay ama ay ku doonayso in markaasi dalalka walaac horleh ay ku abuurto dunida gaar ahaana heshiiskii dhinaca nukliyeerka ee horey u gashay madaxa tamarta atomiga ee dalka iiraan cali akbar saalixi ayaa u sheegay telefishinka dalkaasi in ay ka shaqaynayaan xanaan ka duwan kii hore oo looga gol leeyahay kana dhaqsiyo badan naaxinta yuraniyamta sarkaal sare oo ka tirsan maamulka mareykanka ayaa laga soo xigtay in tallaabadana ay tahay mid weyn oo markaasi loo qaaday jiho qaldan isagoo ugu baaqay dalalka kale inay cambaareeyaan tallaabooyinka iiraan ay ku horumarinayso barnaamijkeeda nukliyeerka wasaaradda lacagta ee maraykanka ayaa cunaqabatayn kusoo rogtay shalay dahraan dhinacyada dhoofinta saliidda bangiyada iyo weliba hogaanka milatariga ugu yaraan shan qof ayaa la sheegay in la dilay kadib markii ciidamada ammaanka ee ciraaq ay u isticmaaleen xabado nool dibadbaxayaasha sidaa laga soo xigtay saraakiil cusbitaal iyo boliisba ciidamada amniga ayaa rasaaseeyey dibadbaxayaasha oo ilaa iyo shan boqol oo mitir kusoo dhowaaday xafiiska ra-iisul wasaaraha ciidamada ayaa markii horeeta adeegsanayay gaaska indhaha ka ilmaysiya iyo rasaasta caagga si ay uga hortagaan ama ay u joojiyaanba dibadbaxayaasha in ay ka soo tallaabaan xanibaadyaha ka agdhow xafiiska ra-iisul wasaaraha ugu yaraan laba boqol iyo konton qof ayaa lagu dilay tan iyo intii dibadbaxyadu ay bilowdeen bilowgii bishii oktoobar tobannaan kun oo mudaaharaadayaal oo kasoo horjeeda dowladda ciraaq ayaa maalmihii inaga tegey waxa ay ku banaanbaxayeen barxadda taxriir ee baqhdaad iyo koonfurta ciraaq iyaga oo xiray suuqyadii warshadihii dugsiyada iyo jaamacadaha dowladda ayaa hore waxa ay u soo jeedisay isbedello dhowr ah oo ay ku jiraan shaqo abuur iyo barnaamijyo daryeelka bulshada ah iyo in hore loo qabto doorasho marka la ansixiyo sharci cusub oo dhinaca doorashooyinka ah laakiin dibadbaxayaashu taasi ay weli ka biyadiisan yihiin fatahaadihii baaxaadda lahaa ee dhowaantan ku dhuftay beledweyne ayaa dadka deegaanadii ay u barakaceen waxaa ka mid ah degmada jawiil ee gobolka hiiraan iyo deegaano kaleeto oo u dhowdhow oo ay u qaxeen dad gaaraya ilaa iyo shan boqol oo qoys maamulka cusbitaalka degmada jawiil ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda caafimaad darro ee la soo dersi karta dadkaasi iyadoo cusbitaalka uusan awoodin intare intaasi la-ag uu u fidiyo adeegyo caafimaad maadaama aysan jirin hay-ad ama maamul gacan siinaya jamaal axmed cusmaan ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray doctor ibraahim maxamed cali oo ah maamulaha cusbitaalka jawiil waxaana uu weydiiyey marka hore tirada dadka deegaankaasi kusoo barakacay dadka tiradoodii markaan kaaga bilaabo waxay ka badan tahay shan boqol oo qoos ilaa iyo kun dhan yihiin dadka hadda deegaankan iyo hareerihii kusoo kaxay marka dadka tiradooda intaasay dhan tahay dadku hoy ma haysto caafimaad ma haysto waxbarasho ma haysto waa dareemi kartaa waktiga sidaan oo kale ay tahay waa waktiga ugu badan oo dadku ka cawdo caafimaad darida halka haddana aysan haysanin hoy la-aan iyo cunno la-aan waxbarasho la-aan ay ku hayso meel banaana waxaa intaa usii dheer ah deegaanada hadda dadku kusoo barakacay waa deegaankan hadda aan joogno oo anigaan dhaktarkahay waa degmada dawiil xarunta caafimaadka noogu dhow waxay ku taallaa baladooyin ama ceelgaala meesha la yidhaahdo wax ka sokeeya ma laha dhinaca naga dambeeyana waa ilaa feerfeer weliba qaybta maamulka dowlad deegaanka ayaa xarunta caafimaadka loogu dhaway ku taalla inta u dhexaysa dadkaas barakacay oo baahidooda caafimaadku way ka badan tahay iyo dadkii hore deegaanka u deganaaba wax kale iyo xarun caafimaad kale oo ku taala oo hadda u doontaan baahidooda caafimaadka hadda ma jirto deegaanada ay dadku kusoo barakaceen marka jawiil laga tago deegaanada kale maxaad nooga sheegi karaysaa dadka deegaanaday ku barakaceen jawiil iyo deegaanada hoostaga ama deegaanada u dhow dhow dadka markii baladooyin kasoo kaceen ilaa waxay soo gaareen jawiil iyo meelaha ka dambeeya tusaale oo kale dadku meelahii hadda badan yihiin oo kusoo barkaan wax kamid a meesha la yihahdo gaarkuule jawiil kalkacadda ceelgaal iyo deegaanada yaryar oo maxaa tirahdaa oo ku hareersan deegaanadaas kulligoodaba ayay dadka kusoo barakaceen waxaa jamaalow runtii aadka loola yaabaa markaad aragtid dadkii xitaa mararka qaarkii waxaad leedahay inay reer guuraa yihiin iyo in kale shaki baa kaa galay dadku waa soo barakacay gee hoostii baa iska degay waana dareemi kartaa haddana xilliga roobabka ay saan u dhaacayaan cuduro badan baa ka dhasha ulayso badan baa ku imaada tusaale oo kale kaneecada oo kale dadka aad bay u cuntaa maxaa tirahdaa waya dadka aad ugu cuntaa ka dhashay biyaha ka dhashay tirada intaa la eg ee dadkaa soo barakacay ee aad sheegtay cisbitaalka baaxadiisa ma gaarsiisan tahay inay daboolaan dadka intaa la eg cisbitaalka jawiil cisbitaalka jawiil waa xarunta keliya ee caafimaadka dhulkan afartan kilomitr square ku yaalo waayo haddana runtii wax dadkaas baahidooda kaafin kara iyaga iyo dadka walaalahooda hore u deganaa deegaanka maanta kaafin kara ma jiraan hadday daawo tahay haddii wax kale ee tahayba sideedaba isbitaalka hadda wax hay-ad caafimaad ah oo gacasiiya ama ka howlgala ama ka shaqeeya ma jiraan waa wax communityga ay isku tashtay oo aruursaday oo jirkoodii ay isku wadaan bay ahayd haddana aad bay baahidooda ugu fog tahay markii dadkii hore u deganaa iyo dadkii walalahooda kusoo barakacay la isku daro wixii uu haysto isbitaalka aad bay uga fog tahay aad bay uga fog tahay baahidooda awoodda isbitaalka uu leeyahay iyo baahidooda aad bay ugu kala fog tahay marka qorshaha idin degsan muxuu yahay marka haddii dadka intaa leeg ay deegaanada kusoo barakaceen cisbitaalka baahidiisu aysan dhammayn weli wax horta oo la soo gaaray oo gargaar caafimaad ah oo hay-adaha caafimaadka naga soo gaaray ilaa waktiga xaadirka aan kula hadlaayo ma jiraan qorshaheena ugu weyn wuxuu yahay inaan maxaa tidhahdaa meediyaha iyo meel kasta iyo cid kasta aan la xiriiri karna aan la xiriirno aan nidhaahno dadkaan hala caawiyo awoodda ugu badan wax ugu badan oo aradaka qabno waa ulinkaas wax kaloo hadda aan isleenahay maanta iyo beri baahidooda waa ku kaafin doontaan aan isdhexeyna ma jirto laakiin waxaanu isleenahay waa un hay-adaha gargaarka oo caafimaadkaha iyo dad kale oo maxaa tirada walaalahooda ah oo haddaba si askooda isku xiqaamay oo inay caawiyaan dal iyo dibadda u taagan inaan la wadaagno dadkii la caawiyo baahi caafimaad oo aada u baahsan bay ka jirta ka jirta deegaanka waxaan dhammaan inta la dhegeysanaysa oo ummadda soomaaliyeed amanamalaysaan ka codsanayna inay dadkaas iyo hay-adaha caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya dowladda hirshabeelle maamulka gobolka iyo dhammaan hay-adaha ururada bulshada reedka kulligood waxaan ka codsanaynaa inay ka caawiyaan isbitaalka iyo dadkii kusoo barkaya deegaanka dawooyin wixii kale oo maxaa tidahdaa qalab caafimaad ay u baahan yihiin markaas kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa doctor ibraahim maxamed cali oo ah maamulaha cusbitaalka jawiil wuxuu qadka telefoonka ugu warramayey werigeena jamaal axmed cosman
wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan wafdi ka kooban wasiiro iyo saraakiil dhinaca amniga oo ka socda dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa sheegay inay madaxda somalilan ka wada hadleen arrimaha xoojinta ganacsiga iyo la dagaalanka argagixisada iyagoo somalilan uga tacsiyadeeyey taliyihii guud ee ciidamada booliska oo dhowaan ku geeriyooday hargeysa warkan waxaa hargeysa nooga soo diray waryaheena qadar maxamed cakulle
wafdigan uu hogaaminaya wasiiru dowlaha wasaaradda madaxtooyada ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya cumar faaruuq xaaji warfaa ayaa u sheegay v o a in ujeeddada ugu muhiimsan ee ay u joogaan magaalada hargeyso ay tahay in la xoojiyo xidhiirka labada dhinac gaar ahaana dhinacyada nabadgelyada la dagaalanka argagixisada waxaanu la kulannay ugu horreyn madaxweyne ku-xigeenka somalilan madalan cabdiraxmaan saylici oo aanu kulanta calaqaati la yeelanay waxaa kaloona qaabilay oon aragnay wasiirada reer somalilan qayb ka mid ah oo ugu horeeyo maxamed kaahin waxaanu ka wada hadalay dhinaca amniga siyaadkeynta ganacsiga iskaashiga dhinaca horumarinka adkeynta xuduudda sida tusaale ahaan la dagaalanka argagixisada iyo wixii lamidka ah marka kulan buu ahaa saacada qaatay si afgarad oo fiicanna kusoo dhamaaday inaanu kow u tacsiyeyno si guud jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan ehelkii qaraabadu ka baxay taliyihii ciidanka booliska somalilan ee dhintay waxaanu tacsida ka wadnay madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida iyo shacabka dowla deegaanka soomaalida waxaanu leenahay ina lilahi weyna ila raajicuun ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiya ehelkii qaraabadii uu ka baxay dowladda somalilanna waxaanu uga tacsaynaynaa iyadana tiir adag oo ka baxay dhexdooda annaguna waxaanu soo rajaynaynaa inaanu insha allah isaga taliyihii dhintay wuxuu ahaa mid ka mida saraakiisha ugu badaneen xidhiirka kala samayna xagga amniga iyo nabadgelyada kolka isagana meeshiisina noo bedeli doonin sidoo kale wasiiru dowlaha madaxtooyada dowla deegaanka soomaalida ayaa intaasi ku daray in dhowaan ay qaban doonaan shir caalamiya kaasi oo ay sheegeen in ganacsatada soomaalidu meel kastoo ay joogaanba ay kaga qaybgeli karaan magaalada jigjiga marka waxaa jira baakejyo iyo waxyaaba aan ugu talagalnay inaanu ku soo jiidano ganacsatada meel walbaay joogaan kuwaana waanu usoo bandhignay ganacsatada reer somalilan iyagana waanu ku sugaynaa insha allah muddo dhowna waxaanu qaban doonaa shir maalgashi oo aanu ku qaban doonaa magaalada jigjida oo ay ka soo qaybgeli doonaan dhammaan ganacsatada ee geeska africa oo dhan ugu dambayn ayaan weydiiyey wasiiru dowlaha madaxtooyada dowla deegaanka soomaalida etoobiya isbeddelka guud ee ka socda dalka etoobiya gaar ahaana sida uu u saameeyey qurbajoogga dowla deegaanka soomaalida etoobiya ee isbeddelka guud ee etoobiya ka mid a dadaalka aan wadno waxaanu nula jeednaa kow annagu deegaanka aanu ka soo jeednay waa deegaan kayrkii ka hadhay oo etoobiyada kalena ka hadhay soomaalida kalena hataa ka nolol liigta marka wax nagu waajiba weeye weli intaan rabnay baanaaba ka gaadhin marka ruux walba oo ku nool wadanka dibaddiisa iyo ka gudaha ku jiraba door buu leeyahay doorkiisii inuu ka ciyaaro xagga nabadgadaynta xasilinta maalgashiga iyo horumarinka iyo ruux walba maadaama lagu jiro waqti kala guura si guud etoobiya si gaar ahnaydna deegaankeenu duruufo dheeraada uu soo maray waxaan kula talin lahaa cid walba qurba jooga inay positive rol ka ciyaasho waa ayna qarqaladayn iyo door horumareed inay ka ciyaaraan taasaan kula talin lahaa ganacsiga ugu badan ee ay isweydaarsadaan deegaanada somalilan iyo dowla deegaanka soomaalida etoobiya ayaa mara deegaanka wajaale halkaasi oo xuduud u ah labada dhinac wafdigan ayaa intii ay joogeen magaalada hargeysa waxay kulamo kala duwan la yeesheen mas-uuliyiinta dhinaca ammaanka ee somalilan iyo madaxda sare ee somalilan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
aqalka koongareeska maraykanka ee wada waxayska weydiinta maamuska xayuuminta madaxweynaha ayaa isniintii shalay waxa ay baahiyeen qoraalada laga sameeyey markhaati furkii ay sameeyeen diblomaasiyiin dhowaan horyimid sidoo kaleeto isla shalay ayay afar ka mid ah saraakiisha trump waxa ay diideen bulwo loo diray mana aysan hor iman koongareeska si ay su'aalo uga jawaabaan falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan nooga diyaarisa
guddiga ayaa sii daayay qoraalka waraysigii ay la yeesheen safiirkii hore ee maraykanka u fadhiday ukrain mari yevonovich iyo michael mckinley oo ahaa la taliyo hore oo xogayaha arrimaha dibadda mike bombeyo la talin jiray haddaba maxaa ugu cadcadaa oo ka mid ahaa qoraalada lasoo gudbiyey waxaan su-aashaasii weydiiyey cabdiqafaar cabdi wardheere oo arrimaha siyaasadda maraykanka iyo horumarinta kafaalooda kuna sugan gobolka virginia waxaa ugu muhiimsanaa markhaatiyaashii ay keeneen oo hadda ka hor ay ku waraysteen daaha gadaashiisa oo marakan warqadahoodii banaanka lasoo dhigay sida ninkii ka ahaa ergeyga gaarka ah volker oo ka ahaa ergeyga gaarka ah ukraine ka ahaa oo hadaladiisii lasoo xigtay iyo gabadhii safiirka ka ahayd oo maraykanka markii ay meesha joogtay aad laysugu taxallujiyey in state departmentiga iyo ay ay cadaadis ku saaraan inayba kasoo laabato oo oo shaqada laga eriyo gabadhaas iyadana waxyaabihii ay ka hadashay oo dhan baa banaanka lasoo dhigay oo qoraal wada jira oo ay soo saareen madaxda guddi hoosaadyada koongareeska ee arrimaha maamuuska xayuubinta madaxweynaha ku howlan ayaa lagu sheegay in ay dareemeen sida ay muhiim u tahay in shacabka maraykanku ay arkaan markhaatiyada ay guddigoodu soo ururiyeen markhaati furkii ambasador iyovonovich ayaa sheegtay in saraakiil reer ukrain ah ay uga digeen in ruudi juliani oo ah qareenka gaarka ee madaxweynaha iyo dad la olog ah madaxweyne donald trump ay qorsheynayaan in ay sameeyaan waxyaabo ay iyada ka mid tahay oo ay doonayeen in ay dhibaateeyaan iyada haddaba sii deynta qoraaladan diblomaasiyiinta iyo markhaatiyada la hayo maxay ka bedelaysaa aragtida mudanayaasha jamhuuriga iyo shacabka maraykanka waxaan su-aashaasii weydiiyey faysal darri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga
run ahaantii aniga shaksiyan iima muuqato hadda inay jamhuuriyiintu marna ku qancayaan ololahan ka dhanka ah madaxweynaha trump ee ay wadaan dimuqraadiyiintu waa laga yaabaa in shaksi ama laba ama saddex ka mida koongresska oo oo jamhuuriga ah iyo dhowr qof ama laba ama saddex ka mida senadka aqalka sare inay taageeraan xisbiga dimuqraadiga laakiin waxaan ognahay marka in mar walba xisbiga dimuqraadigu aqalka hoose inuusanba u baahnayn tira jamhuuriyana ee uu sidiisa ku ansixin karo in madaxweynaha lagaga xayuubiya talada ayagoo aan hal qof oo jamhuuriya helin arrintu waxay dimuqraadigu ka wataan waa arrin siyaasadeed waxay ula jeedaan inay inay jiheeyaan in ra'yiga dadweynaha runtiina dadweynaha waa laga yaabaa qaar ka mida inay ku guulaystaan inay u arkaan madaxweynaha trump inuu ku takrifalay dastuurkii dalka u deganaa laakiin xaqiiqda dhabtaa dadka madaxweynaha trump taageersani dad diyaar u ah inay cid kale dhegeystaan ma aha hadda waa dadka aad arkaysa kumanaanka kun isugu soo baxaya meel kasta uu tago in midda ugu dambaysa oo aan anigu anfilaya waxa weeye laysula tegaya waxa weye waa aqalka sare ee sanadka su-aashu waxay tahay marka aqalka sare ee sanadka ma heli doonaan dimuqraadiyiintu dhowr iyo toban ama labaataneeye in ku dhow dhow oo jamhuuriga ka tirsan inay ku raacaan madaxweynaha in xilka laga xayuubiya anigu arrintaasi marna iima muuqato inay dhici doonto sidoo kale waxaa diiday inay hor yimaadaan koongareeska qaar ka mida saraakiisha maamulka trump kuwaasoo kale ah qareenka hormuudka u ah guddiga ammaanka qaranka john isenberg mid ka mida shaqaalaha aqalka cad oo lagu magacaabo robert baler mid ka mida gacanyarayaasha golaha amniga qaranka oo lagu magacaabo michael ellis iyo gacanyaro kale oo ka tirsan xafiiska maamulka maareynta miisaaniyadda oo lagu magacaabo brian mccormack adam shiif oo madax u ah guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka koongareeska ayaa waxa uu yiri
allow these witnesses and the White House to succeed with their goal, which is to delay, deny, obstruct. Uh, and I would say this to those who would use litigation dib uma like the dhigayno White House howsheena or- taasi or waa others mid u for ogolaanaysa purposes of markhaatiyaasha delay to iyo aqalka avoid cadba inay ku their guulaystaan duty, which is ujeeddadooda to follow taasoo the ah law dib u of dhac reciprocity.
inkiraad iyo isurtaag waxaan leeyahay kuwa doonaya inay isticmaalaan sharciga sida aqalka cad iyo kuwa kale ee doonaya dib u dhaca hannaankan inay ka fogaadaan mas'uuliyaddooda ahayd inay sharciga u hoggaansamaan iyo balwada koongareeska waa inay raacaan tusaalaha dadka dhiiran ee geesinimada muujiyey iyo waddaniyadda ee bannaanka istaagay in kuwaasi ay ku daydaan oo aysan raacin tusaalaha musuqmaasuqa aqalka cad taasoo ah inay raadinayaan inay hor istaagaan baaritaankan labada xisbi ayaa weli aad arrintan ugu kala fakar duwan gaar ahaana baaritaanka socda waxaanay xisbiga jamhuuriga u arkayaan mid ay dimuquraadiyiinta ujeedo gaara ka leeyihiin oo ay madaxweynaha ku bartilmaameedsanayaan cabdiqafaar ayaan mar kale weydiiyey waxa ay noqonaysa tallaabada xigta marka dhegaysiga laga dhiga mid furan oo ay dadka maraykanku ka daawadaan kana dhegaystaan warbaahinta waxay noqonaysaa runtii in ay dedejiso shacbiga maraykanku inuu fahmo waxa laysku hayo waxay yihiin hadda ilaa iyo hadda waxaad moodaa inay ku kooban tahay arrintu siyaasiyiinta xildhibaanada aqalka cadoo la diriraya iyo markhaatiyaashaan oo daaha gadaashiisa lagu wareysanayey iyo qoraalladoodii ay ay gudbiyeen oo ama testimoniga waxaa loo yaqaano ay ka markhaati kacayeen khaladaadkii meesha ka dhacay markii daaha laga furo waxaa imaanaysa inuu dadka maraykanku uu xaq u yeesho inuu yidhahdo alla ilahay qofkaasi macnuu samaynaya taasoo macnaheedu tahay iyagoo under oath ah ama dhaarsan oo la dhaariyey bay dadka soo hor fadhiisanayaan iyo inaysan xaq ahayn maalmaha soo socda ayaa la filayaa in qoraallo kale oo markhaati furo ah oo ay sameeyeen diblomaasiyiin kala duwan lasoo gudbiyo
mahadsanida warbixintaasna waxaa noo diyaarisay uu soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan
mar kale ayaanu dhegaystayaal idin leenahay subax wanaagsan waddanka senegaal oo ku yaala galbeedka afrika ayaa waxaa lagu yaqaanay deganaan dimuquraadiyad iyo dhaqan nabadeed balse dhaqdhaqaaqa argagixiso ee kusii fidaya dhulka saaxil iyo khatarta xagjirnimada waxay u muuqataa mid ku sii fidaysa waddankaasi waxaana uu hadda maraykanku isku duba ridayaa dadaal lagu caawinayo senegaal si ay u sugto ammaanka xuduudaheeda wariyaha v o eda anika hamris laag ayaa warbixintan dakaar ka soo dirtay ibraahim xasan daandurey ayaa noo soo koobaya iyadoo kooxaha daacish iyo alqaacida ay xasrado iyo qalalaase ay ka abuurayaan waddamada ku yaala galbeedka afrika ayaa waxa uu dalka senegal awood u yeeshay inuu ka badbaado fowdadaasi isagoo xaqiijiyey nabadda iyo ammaanka xuduudihiisa balse colaadaha iyagu ku hareeraysan dalkaasi oo sagaashan iyo shan boqolkiiba dadkiisu ay yihiin muslim ayaa waxa ay khubarada arrimaha argixisada ah ay ka digayaan in deganaasho la-aanta gobolka ah ay ku soo gadoomi karto senegal iyadoo taasina ay dhaawici karto dhaqankii diimeed iyo qowmiyadeed ee guud ee uu dalkaasu lahaa danjira nathan seles wuxuu maraykanka u qaabilsan yahay xiriirinta howlgallada la dagaalanka argixisada
we think that the situation has become increasingly fraught. And that's exactly why the Counterterrorism Bureau, in particular, and the State Department in generally.
waxaan u malaynayaa in xaaladda ay noqotay mid sii kordhinaysa cabsida taana waa sababta dhab ahaantii qaybteena la dagaalanka argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda aynu si guud ugu raadinayno agab iyo dhaqaale guud ahaan gobolka waxaanan isku dayaynaa in aynu la golo nimaadno awood ay dowladaha gobolka kaga hortagaan khataraha argagixisada ee kusoo wajahan waxaanu doonaynaa in aynu xaqiijino in khatarta argagixisada ee gobolka aysan qalqalgelin islamarkaana aysan xumaynin dowladda iyo dhaqaalaha dalka senegaal kaasoo gobolka oo dhan hadda hogaaminaysa
seles ayaa waxa uu sheegay in maraykanka ay geliyeen lacag dhan toban milyan oo dollar muddo sannada qorshayaal dhowr ah oo dhanka ammaanka ah muddo sannadaa kulan dhowaan uu la yeeshay saraakiil senegaal oo ka dhacay caasimadda dakaar waxa uu seles sheegay muhiimadda ay leedahay in ay wadaagaan xogaha sirdoonka si ay uga hortagaan argixisada inay dalkaasi ay soo galaan iyadoo taana loo isticmaalayo in faraha laga qaado dadka soo gelaya iyo kuwa ka baxaya dalkaasi sidoo kalena waxa uu ka hadlay sida ay muhiim u tahay in la sameeyo liis lagula socdo argagixisada
we see Senegal as this island of stability and prosperity and security. And we envision a role waxaan u aragnaa senegaal jasiirad yar oo degan oo barwaaqo ah haddana ammaana waxaana arkaynaa doorka ay senegaal ka qaadan karto gobolka oo ay ammaankana u sii gudbin karto deriskeeda tirada weerarada rabshadaha wata ee ay geysanayaan kooxaha xagijirinta ee saaxil ayaa laba jibaarmaya sannad walba tan iyo sanadkii labada kun lix iyo tobankii sida ay sheegtay cilmi baaris ay samaysay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka waaxdeeda istaraatiijiyadda afrika sidoo kale tirada dadka ku dhimanaya weerarada argixisada ayaa iyadna laba jibaarmay koder sayroog waa madaxa warbaahinta ee xafiiska qaramada midoobay ee galbeedka afrika iyo saaxil
terrorist groups are regularly attacking local and international security forces
dalka maali tusaale ahaan kooxaha argagixisada waxay si joogta ah u soo weeraraan ciidamada ammaanka ee gudaha iyo kuwa caalamiga ahba oo ay ku jiraan ciidamada koofiyad buluuga ee qaramada midoobay waxaana ay rabshaduhu u sii gudbeen wadamada deriska laha dalkaasi waxaana argagax leh weerarada sii kordhaya ee burkina faso ka dhacaya tusaale ahaan marka waxaynu dhihi karnaa weerarada argagixisada waa ay sii kordheen afartii sano ee ugu dambeysay
zarabka ayaa wuxuu sheegay in argagixisanimada ay xasilooni darro ay ka samaysay guud ahaanba gobolka shantii sano ee u dambeeyey macadda inta senegaal ay sii awoodi doonto inay ku sii naalooto ammaankeeda iyo xasiloonideeda inta khataruhu ay ku sii fidayaan hareeraheeda warbixintaasina waxaa noo soo jeedinayay ibraahim xasan daandure markana dhegeystayaal waxaa lasoo gaaray gabagabadii idaacaddeenna waxaanu idiin soo qabanaynaa codka fanaanka maxamed bike iyo heestii nolosha cusub soo dhoweey
xusuusku casuumane cidladaa wehel moodaysaa moodaysaa cidladan wehel moodaysaa qof yahay cashaquu ka gaday qof kale caqligeedie xusuusku casuumane cidladaa wehel moodaysaa ilmada ceshobaanku idhi qabtanaa culay baanku idhi cawana tashobaanku idhi cawana tashobaanku idhi ilmada ilmada ilmada ilmada ceshobaanku idhi labtanaa culay baanku idhi cawana tashobaanku idhi
codka macaana ee biken waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey anigoo ah falastiin axmed iimaan waa isku dibaridkii bashiir abikar intaan mar kale hawada ku kulmi doona nabadgelyo